galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa sabtii saddexiyolabaatanka bisha march sanadka laba kun sagaaliyo toban saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo washingtonna waa sagaalkii aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com sidoo kale efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qaraxyo iyo weeraro ay dada ku dhinteen oo maanta lagu qaaday xarumaha wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha iyo howlaha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee magaalada muqdisho ilaah waxaa nagu gargaaray qaraxa holixiisa iyo iyo firarkiisa iyo xooggiisa xaggeena uma soo bixine dhanka kanuu ilaahay nooga beegay dhimashada intaa hadda arkay afar qofood oo meyda oo yeela dhulka waa arkaayo dad dhaawac oo lugaha ka go-an oo maaragtay dhaawacooda culus yahay oo gargaar u baahnaa oo meesha u qaylinaya iyo dadkoo dhulka yaalay waa u jeeday waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada heesaha iyo dacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ugu yaraan toban qof oo shan ka mid a yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar maanta ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii kooxda shabaab ay weerar ku qaadeen xarumo wasaaradeed weerarkan oo ururka al-shabaab uu sheegtay ayaa ku bilowday gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey kaasoo lagu dhuftay xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda soomaaliya maanta waxaana xigay rag hubaysan oo gudaha u galay isdhismaha xaruntaas ciidamada ammaanka ayaa la xaqiijiyey inay togteen raggii weerarka geystay waxaana intii uu weerarkuu socday ku geeriyooday meesha wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ahaana xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya saqar ibraahim cabdalla sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo baarlamaanka soomaaliya intuba xarunta ayaa waxaa laga soo badbaadiyey shaqaalo ka tirsan wasaaradda marka laga soo tago qaraxyadan iyo weerarka ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan wasaaradda lagu qaaday waxaa jiray qaraxyo kale oo laga soo wariyey meelo kale oo ka mid ah isla muqdisho qarax ayaa ka dhacay inta u dhexaysa isgoyska ex control afgooye iyo deegaanka xoosh qaraxaasi ayaa ahaa gaari ay wateen ciidamada dowladda soomaaliya oo miino loo malaynayo nooca meelaha fog laga hago lala beegsaday goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in afar qof ay meesha ku dhinteen waxaa kaloo qarax lala beegsaday bar kontarool ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen jidka warshadaha halkaasna waxaa ku dhaawacmay laba askari waxaa qarax kale uu ka dhacay jidka wadnaha halkaas oo arday dad kale oo jidka dhinaciisa ku sugaysay gaadiidka dadweynaha iyo shaqaale ka shaqaynaya goob wax lagu alxamo oo halkaasi kaag dhoweydba ay waxyeelo ka soo gaartay
mas-uuliyiinta koonfurta dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan saddex qof ay dhinteen islamarkaana ay dhaawacmeen in ka badan labaatan qof kadib laba qarax oo lala beegsaday kulan beer ah oo wax soo saarka beeraha oo lagu beegay dabaaldega sanadka cusub ee nayruuska waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in qaraxyadu ay maanta ka dhaceen lashkaargah oo ah caasimada gobolka nugul ee ay inta badan howlahani ka dhacaan ee hilman goobjoogayaal ayaa sheegay in markii hore uu qarax yari ka dhacay gudaha taandho laga dhex dhisay garoon ciyaareed kadibna markii ay dadku isku dayeen inay cararaan lala beegsaday qarax labaad waxaana lagu soo warramayaa in guddoomiyaha gobolkaasi helman maxamed yaasiin ay dhaawacyo fudud ka soo gaadheen qaraxyadaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi inkastoo kooxda taalibaan ay si xidhiidha halkaasi weeraro kuwan oo kalea uga fuliyaan
jabhadda ciidamada dimuqraadiyiinta syriya ee uu maraykanku taageero ayaa sheegay in goobtii ugu dambeysay ee kooxda dowladda la magac baxday dowladda islaamiga ahi ee dalkaasi syriya ay gacanta ku hayeen ay halkaa ka xoreeyeen afhayeenka jabhaddaasi ciidamada dimuqraadiyiinta syriya mustafa cali ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray banguus waa xor jabhadda s d f loo soo gaabiyo ayaa ballan qaaday in dagaalka ay sii wadayaan si kooxaha ka tirsan dowladda isku magacooday dowladda islaamiga ee isis ay waddanka uga xoreeyaan
toddobaad kadib markii weerar argagixiso lala beegsaday laba masjid oo ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand ayaa maanta dib loo furay masaajidadaasi sabtidan maanta masjidka al nuur oo ay afartan ka mid a kontonkii qof ay ku dhinteen ayay ka muuqdeen raadad kooban oo la xidhiira dhacdadii foosha xumeyd ee halkaasi ka dhacday rinji cusub iyo weliba balastaro ayaa lagu daboolay rasaastii iyada oo daaqado cusubna lagu bedelay kuwii hore ay burburiyeen dadkii halkaasi ku cibaadaysanayay markii ay ka baxsanayeen ninkii siddeed iyo labaatan jirka ahaa ee weerarka ku soo qaaday kaasoo u dhashay dalka australia dadka maanta joogay masaajidka waxaa ka mid ahaa dadkii weerarka ka badbaadayay weliba dad ay ka mid ahaan dadkii ku dhintay dad garanaya amaba ay qaraabo la ahaa jimcihii shalay ayaa aas wadareed loo sameeyey lix iyo labaatan ka mid a dadkii weerarkaasi ku dhintay sidoo kalena eedaanka salaada jimcaha ayaa laga adimay goob beer ah oo lagu nasto oo u dhow masaajidka al nuur waxaana eedaankaasi laga baahiyey idaacadda iyo weliba telefishinka dalkaasi iyadoo sidoo kalena la sameeyey laba daqiiqadood oo aamusnaana
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington sida aad barkaba ku maqlayseen ugu yaraan toban qof oo shan ka mid a yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada muqdisho maanta kadib markii kooxda shabaab ay weerareen xarumo wasaaradeed oo dowladda soomaaliya gudaha magaalada muqdisho sidoo warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ugu yaraan toban qof ayaa ku geeriyooto shan ka mid ay yihiin kooxda weerarka soo qaaday al-shabaab dadka geeriyooda waxaa ku jira wasiirka hoggaanka shaqada arrimaha bulshada xildhibaan sakar ibraahim cabdalla aamin ambalas waxay sheegeen goobta inay ka qaadeen toban qof oo qaba dhaawacyo kala duwan qaraxa koowaad waxaa loo adeegsaday gaari wuxuuna ka dhacay albaabka bari ee wasaaradda shaqada ee dhanka fiish taraafiko kadibna rag hubaysan ayaa gudaha u galay xarunta wasaaradda kadibna waxaa dhaca qarax labaad oo la aaminsay inuu ahaa gaarigay ka soo degeen ragga hubaysan dhismaha wasaaradda waxaa wada deganaa wasaaradda shaqada iyo howlaha guud waxaana inta badan shaqaalaha labada wasaaro laga badbaadiyey gudaha dhismaha waxaana laga saara daaqadaha iyo qaybaha dambe ee wasaaradda dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay arkayeen shaqaalaha oo laga soo daadgureynayay daaqadaha dhismaha guriga uu ka koobnaa mid ka mid a dadka ka soo badbaada weerarka oo ku sugnaa gudaha wasaaradda ayaa v o a-da kaga warramay sida wax u dhaceen
waxa waaye waxaan kasoo booday dabaqa saddex diyaanaha qaraxa wuxuu nagu dhacay anagoo ku jirno howl maalmeedkeeni shaqo hal mara waxaa nagu soo daatay daaqadihii iyo albaabadii waxaana soo galay uuro madow waa soo orodnay annagoo dhinaca albaabka usoo oranay kadib albaabkii aan ka cabsanay inaan ka baxno oo ay rag naga hor imaadaan sida caadada ee markii meel la qarxiy waxa waaye qarax keliya kuma eko waxa waaye gudaha loo galaa aya marka waxaan isfahanay haddaan ka badbaadeen qaraxi waxaa jiri waxaa jiri karta in gudaha lasoo galo waan gartay marka markaas gudaha ku kulaabanay dabaq saddex diyaanaha daaqad jabsanay daaqadii aan jabinay oo shabaq ahayd ayaan kasoo boodnay waxaan ku dhacanay qaybta guud ee gobolka banaadir jingad
marka dabaq dabaq saddex biyaanaa dushiisa kasoo boodeen saddex biyaan dushiisa kasoo boodnay mise qofaad ahaydeen adiga ilaa konta qof aa ahan
waan gartay marka dadka waa isqaybiyeen kuwaba daaqaday ka baxeen daaqadihi aan jabsana waan gartay waan gartay
marka waxaan galnay qaybta guud kadib gabar qaybta kushiinka joogtay oo ciidanka waxa u karaysaa waxay noo tilmaamtay meel laga bixi karo daaqada oo qurac ku aadanya quracii aan dhex galnay meeshaas aan kasii baxnay jiingadaan dhex galno xaafad islaameed aan dhex galnay haddana xabadiyi waxbaana qabsaday waan gartay kadib saacad haddaan waxar dib u laabto markii ay al-shabaab gudaha soo galayeen adigu xagee fadhiday maxaase wuxuu kuugu horreey aragtay ahayd
xafiiskaygaa fadhiyey shaqaan ku jiray combyuter aan ku qoraaye warbixin wasaaradda aan diyaarinaaye kadib hal maraa waxaan arkay agaasimayaas la shaqaynaynay oo ay kusoo dhacday muraayadda daaqada iyo uuro la soo gashay kadib anagoo agaasimihii fiirinaa orod bilaa si anigo a soo soo orodnay laakiin waa nabad qabaa asagina waa fiican yahay anigana waa nabad qabaa dad badanaa kor kasoo booday oo waay qaarkood gabarka ka jabay daarna lugaha iyo gacmaha ka jabay marka alxamdulilah hadda waan nabad qabnaa yaa yaa dhintay oo taqaan ama dhaawac oo taqaan oo labada wasaaradood tan howlaha guud ee joogta iyo shaqada iyo shaqaalahaba hadda ma sheegi kara laakiin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha a- xagga dhaawaca iyo dhimashada dhinacaas ugu badnaa oo dhinacaas qaraxa uu ka yimid dhinacaas uu ahaa waa isku dhegan lahay labada wasaarad waa isku dhegan yihiin
waan gartay Eh, bal sidee bay ahay jawigu saddex dabaqaad ka booday daruufahaas adagaad martay eh, bannaankaad usoo baxday haddana qarax kalaa la kulantay sidee ahayd
aa waa anaga waxaan soo waan lugeeyey adig waxaan lugeynayay muddo labaatan daqiiqa ah kadib aan bajaaj helnay bajaajta anagoo soconnoo dhinacaas iyo xidigaas kale magaalada mareyno horna inaan xaafadda kor kasoo galno ayaa waxaa nagu dhacay qarax kulay baabuurna daba socdaa qarxay ilaahay amarkiis bajaajti aan ka bax aa- aan ka boodnay ayadoo socoto luqeynay xaafadda islaamiyeed aan galnay waa dhulnay xitaa waan hal tilmaamo marka damba magaalada muqdisho gudaheeda ku dhulnay waan gartay
Ah.
muqdisho aad Marka- ugu joogtaa ma- ma- markii kuugu horeyso aad la kulanto jahawareerkanba wallahi waa arki jiray qaraxyada waa arki jiray laakiin weli qarax meel aan joogo uga dhacay kana igu horeeya waan gartay Eh, in laga boodo saddex dabaq dusheed way adag tahay eh, waa meel fog go-aankaas ee ku gaartiin wallahi nafta waxa waaye ayadaa go-aan kale markaas meeshay ku badbaadaysa ayadaa kuu sheegaysa daaqada xitaa waxa wax sakimo ka yaraan ku jabsana daaqada aad adag oo asleeda lagu jibi karo Mhm.
Aa, dhowr qof anay waa sakimo sakimo ku jabsana marka nafta naftaa ku tilmaamaysa markaas oo kale wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada ayaa ku taala goob aad loo ilaaliyo waxaana ku dhegan dhismaha xarunta taliska guud ee booliska gobolka banaadir iyo goobo kale oo la ilaaliyo dowladda soomaaliyana faahfaahin kama aysan bixin weerarka iyo khasaaraha ka dhashay iyo siday ugu suuro gashay al-shabaab inay soo gaaraan goobtaasi muqdisho maanta waxaa ka dhaca qaraxyo kala duwan oo magaalada meelo kala duwan ah cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale dhegaystayaal dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa xildhibaan saqar ibraahim cabdalla oo ahaa wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa kaloo halkaa uu qaraxu ka dhacayay marayay oo ka badbaaday xildhibaan maxamuud cabdilaahi axmed oo ka tirsan guddida warfaafinta ee golaha shacabka soomaaliya wariyaha iyaga maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana ka waraystay wixii uu arkayey iyo weliba xildhibaanka weerarka ku geeriyooday
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan rabaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun inaan wasax siiyo shacabka soomaaliyeed dhammaan qaranka soomaaliyeed iyo ehladii iyo shacabkii meeshaas dhibaatadii waxyeelada kasoo gaartay oo oo dadka ku dhintay oo hadda la iisoo sheegay oo kamid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha eh, ahna xildhibaan qaran eh, saqar cabdullaahi oo runtii nin aada u afgaaban ahaa oo iyo shacab kaloo soomaaliyeedba ay meeshaas ku dhinteen marka ugu horeysa u tacsiinaa tacsida kadib eh, aniga markii wax dhacayeen waxaa maraya wasaaradda wax ka dhaceen iridkeedaa maraya Eh, meesha wax ka dhacay iyo gaariga aniga aan saarnaa waxaa toban tallaabo aan malaha aan ku qiyaasay dhawaasho aan isku jirnay Eh, qaraxaas xooggiisa gaarigaan saarnaa wuuba wuu wuu macnaha meeshaas uu aan taagnay inuu inuu naga soo tuuro meel ka horeyso nagu soo dhuftay culeyska iyo xajmiga uu leeyahay laakiin ilaahay wuxuu nagu gargaaray Eh, qaraxa holixiisa iyo iyo iyo iyo firilkiisa iyo xooggiisa xaggeena uma soo bixine dhanka kaleu ilaahay nooga beegay marka ilaahay horta ku mahadsan Eh, xoogga uu lahaa iyo khasaaraha aas yidhi malaha intaaba kasii badnaan lahayd haddii dhankan uu soo aadi lahaa maadaama gawaari fara badan isasdheed ay ku jirta meesha wa waa gartay Eh, intaas mar intaas marka dhacday kadib gaarigaan kasoo degnay Eh, gaarigaan naga damay waa kasoo cararnay Eh, dadkii ordaya dhaxda kasoo galnay markaan dadka aan saa ula simannahay ayaa dad ordaayo oo dharka ciidanka sito oo wasaaradda sii galayaan meesha ku aragnay askarteediyaa marka qoryo isku qabteen Eh, xabaday ku rideen xabaday nagu soo rideen kadib waxay u carareen wasaaradday galeen markaasaa waxaa noola sheegay in waxa meesha sii galaya shabaabka yihiin Eh, kadib anaga waa soo cararnay nin eh, qori dabajeex wato meel halkaasoo kale kasoo ordaya asana xabado kusoo bilaabay Eh, markaan sii socdoon eh, meeshii gabaadka aan ka raadsanaya markaas aan kusii dhawaaday Eh, dad fara badan oo wasaaradda gudaheeda kasoo baxay oo dhiig fara badan ka muuqdo oo dhaawacyo fudud iyo kuwo maaragtay aan aada u cusleen laakiin eh, dhiig fara badan iyo dhaawacyo iyo ku yaalaan oo darbiyada kasoo booday oo meesha sambaaga kasoo baxay oo ordayana nagu yimid marka ma qiyaasi karo inay shaqaalaha wasaaradda ahaayeen iyo dad shacab oo soo booqday wasaaradda si loogu adeegyo inay ahayaan makala ma kala sheegi karo laakiin dadka aan markaas isheeda saaray dhimashada intaa hadda arkay afar qofood oo meyda oo yaala dhulka waa arkaaye dad dhaawac oo lugaha ka go-an oo maaragtay dhaawacooda culus yahay oo gargaar u baahnaa oo meesha ku qaylinaya iyo dad kaloo dhulka yaalay waa ujeeday iyo dad kaloo dhaawacyadooda fudud yihiin oo ayagana maaragtay dadka maaragtay lugahooda ku baxsan kara oo dadkan usoo dhexgeli kara ahaayeen markiina meesha kasoo tagi way jireen waa gartay haddana intaas ka haddana dambeeyey ciidankii dowladda gurmud u yimid markaas waxay ayagana ku dadaaleen in dadkii wixii kaloo lasoo badbaadin karo lasoo badbaadiyaan gudahaasna wixii ka dagaalamayo si loo liin karayn lahaa inay ka shaqeeyaan marka qaabka een, qaraxa miyuu ku dhintay ee, xildhibaanka dhintay mise eh, raggii gudaha galay ayaa xabad ku dhuftay ama dilay
ani hadda kolley geeridiisa hadda la iisoo sheego wasaaradda gudaheeda eh, kuma jirin laakiin waxay u badan tahay askartii gudaha gashay eh, oo shabaabka inay dileen u badan tahay wa waa gartay xildhibaane a- weerarada noocana waa soo noqnoqonayaan haddana halbowlihii dowladda xarumihii dowladda laamigii makaal mukarama waxaa la yaab noqotay oo dadku isweydiinayaan oo mar walbana aan ka daalin oo ku celcelinaa maxaa keeni kara in meel sidaa loo ilaalinayo oo ciidamada intaa la-eg ay joogaan oo awoodda eh, dowladda ay taalo in si fudud baabuur al-shabaab leedahay wax qarxa ka buuxaan iyo rag hubaysan oo ciidamadii dharka dowladda sita ay soo galaan oo ay weerar ka geystaan waxa fududaynaya ma isweydiiseen Eh, arrintaas waxaa rabaa inaan uga gaabsado hay-adaha amniga ayagaa laga rabaa inay ka hadlaan marka inaan fursad siino eh, markii waxaan soo gabagabaysmaa waxay ku hadlaan iyo bal wixii ay warbixin ay shacabka u sheegaan markaas war nooga furan yahay marka weerarkan keliya kama hadlayo weerarada way soo noqnoqdaan sidan bay u dhacaan xildhibaanadii qarankaa tihiin ma isweydiiseen waxaan waxa soo celcelinaya iyo eh, cidda ay tahay in la weydiiyo Eh, inaan isweydiinay waxaa kaaga markhaatiya baarlamaanka golaha hortiisaan intaasoo goor looga hadlay guddiyadii waxaa qaabilsanaa hay-adihii qaabilsanaayay maaragtay eh, eh, warbixino qaarkood ka keeneen kon- eh, maaragtay iskana arkeen Eh, haddana muxuu ahay waayey dambena baarlamaanka hadda ugu xirnaa sida hadda la filayna wuxuu furmi doonaa arbacada marka wixii intaas kaloo ka ziyaadaha hadda hay-adaha amniga in ayaga loo daayo ayaga ay ka jawaabaan waa ficnaan lahayd sababtoo maalin walba shacabka looma sheegi karo eh, maaragtay eh, tacsi iyo eh, waa ceersanayna iyo waa daba soconay macnaha maaha marka waxaa la rabaa dadka inay ogaadaan eh, bal waxay loo loo sheegi doono inay ogaadaan oo ani aan ka hor dhicinaan jecla En, haddaan dib kugu celiyo xildhibaanka geeriyooday eh, ma- maxaad ka garanaysaa en, dhinacoo ayuu ahaa golaha baarlamaanka en, muxuu ka ahaa bal haddaad faahfaahin yar naga siiso Eh, waa mahadsanta ani horta waxaan isku baranay baarlamankan tobanaad aan isku baranay Eh, muddada isnaqaano waa uun labadaa sano Eh, intaa isnaqaanayne waxaan ku bartay nin aada u afgaaban aada u ixtiraam badan Eh, maaragtay noorsoon ahludiina salaada u degdego markii kala fadhiga anagoo ku jirno markii xilliga salaada la gaaro dadka salaada ugu soo horeeyo ku degdego oo yimaado uu uu ahaa Eh, inta badanna muxuu ahaa eh, nin jecel wadaniyada iyo dalkan siduu dhibaatada maanta uu ku jiro uga bixi lahaa ayuu runtii ahaa Eh, saaxiib dhowna waa ahayn kaxaqabaa runtii bishay
waagaag dhegaystayaal kaasi waxau ahaa xildhibaan maxamuud cabdilaahi axmed oo ka tirsan eh, guddida warfaafinta ee golaha shacabka soomaaliya waxaana uu isagoo magaalada muqdisho ugu waramayey waryahayaga isagoo magaalada muqdisho ku sugan ugu waramayey waryahayaga maxamed colaad xasan waxaana ka mid ahaa xildhibaanku dadkii ka badbaaday ee ka agdhowaa goobta uu qarax iyo weerar ka dhahay sidoo kale markii qaraxa iyo weerarka dhacayay dadka ku jiray gudaha wasaaradda howlaha guud waxaa ka mid ahaa axmed maxamed iimaan agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibadhiska maxamed cabdi sandheere ayuu khadka telefoonka ugu waramay
bismillah horta waxa weeye walaal waa mahadsan tahay bahda v o n waa mahadsan yihiin guud ahaan Eh, wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa hal meel wada degan Eh, dhismayaal ayay leeyihiin oo isku furan Eh, was- qaliska guud ee ciidanka booliiskana waa kusii dhegan yahay marka qaraxa wuxuu ka dhacay dhanka wasaaradda eh, shaqada iyo arrimaha bulshada ayuu qaraxa baabuurka lagu qarxiyey annagana xilli waxay ahayd shaqada ay socoto oo aan xafiisyadeena joogno Eh, aniga iyo wasiirka ayaa xafiis wada fadhinay oo markaas eh, maadaama shalay ay jimco ahayd maanta xogta kala qaadanayna iyo sidii usbuucan shaqooyinkii la qaban lahaa marka qaraxaas markuu dhacay ayaa gurigii iyo xafiiskan ku jirnay dhinac kasoo dumay dadkiina xoogaa mataqaanaa shoob iyo kala carar ah dhacay hase ahaatee wasaaradda howlaha guud shaqaalaheeda oo gaaraya ilaa boqol iyo afartan iyo dhowr waxaan sameynay meel ay ka dusaan ayaan u sameynay oo ay ay kaga badbaadi karaan horay ayaan ugu diyaar garownay inay wax dhacaan oo kale marka meeshii ayaan ka bixinay waxaana ahaa qofkii ugu dambeeyey oo wasaaradda kasoo baxay adiga ahaan aniga ahaan ha waan gartay xaggee markaa dadka ay ay u baxeen oo ay aadeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaraddeena albaab ayaa u dhexeeya oo emergency dhowr la yidhaahdo gargaarka degdega loogu talagalay taliska guud ee qeybta booliiska iyo wasaaradda shaqada waxaa u dhexeeya wasaaradda howlaha guud marka wasaaradda howlaha guud albaab ayay ku leedahay dhanka wasaaradda shaqada oo lasaga dusi karo dhanka taliska guud ee booliiska gobolka banaadirna albaab ayaa nooga baksan oo oo aan la xirin oo loogu talagalay emergencyga marka shaqaalihii howlaha guud ee markaa jan shaqada iyo shaqaalahoo janis u helay albaabkaasi kasoo baxeen waxay usoo gudbeen dhankeenna wasaaradda howlaha guud kadibna waxaa inta badan laga baxay dhanka maxuu aha taliska guud ciidanka booliiska ayaa halkaas laga bixiyay shaqaalaha marka aniga waxaan aad ugu shaqaynayay inay ka gudbaan shaqaalaha oo dhan oo maadaama aan responsible ka ahaa shaqaalaha mas-uulna aan ka ahaa inaan ugu tegin halkaas marka qofkii ugu dambeeyey oo halkaas kasoo baxay ayaan ahaa alxamdulilah dad dabaqyada ka boodbooday oo dhaadhaawacmo badna helay laakiin wax hadda wax ku noqdeen wasaaradda howlaha guud ma laha waan gartay marka khasaaruhu xagguu u badnaa haddaad bal dhinaca khasaaraha nafta nooga bilowday niman badan oo mataqaan niman qaraxa markuu dhacay uuradii iyo qaacii faraha badnaayo las arki waayey markuu wax yar hakaday ayaa mataqaanaa niman cararaaya soo galeen meesha kadibna ciidankii booliiska ee ilaalada u ahaa wasaaradahan iyo qaybta booliiska ee ciidankii jooga ayaa ku yaacay kadibna dabaqii ayaa laisla koray oo dhanka wasaaradda muxuu ahaa shaqada iyo arrimaha bulshada marka hawshaas sidaasay ku socotay kolley dib waa iska jira haddii meel ay wax ka dhacaan laakiin waxa waaye wasaarada la galo waa sii ugu badbaadada badneyd dhaawaca badan muxuu ahay tirakoobka hadda kolley dawladdaa soo saari doonto wax tirakoob hadda ma hayno laakiin waxaan aan keliyan kuu sheegi karaa waxa waaye in meesha ay sidaa wax ugu dhaceen oo ay shaqaalaha labada wasaaradoodna inta badan aan ka badbaadinay oo aan ka gudbinay muxuu ahaa qaybta emergencyga ee loogu talagalay qaraxyada iyo dagaalada waan gartay waxaan ogahay ma baan ognahay in wasaaraduhu ay ku yaaleen degmada shingani degmada shingani waa goobaha lagu tiriyo inay ahaadaan goobo nabdoon markaa bal sida ay raggan weerarka soo qaaday kusoo gaadheen deegaankaas haddaad noo sheegtid wallahi kolleyba qiyaastii ana hadda ma ogo ma hubi banaanka ma joogin oo gudahan ku jiray xafiiska ayaan joogay laakiin helayaa waddo weyn oo laysaga gudbo shangani iyo cabdicasiis oo dhanka liido aadeysa dhanka kalena xamarweyne ugudbeysa ayaa wasaaradda irideeda marta oo baabuurtii oo dhan ayaa halkaas mara hadday noqon lahayn baabuurta shacabka iyo kuwa mataqaana b l ka loo yaqaana dadweynaha ay adeegsadaan iyo kuwa dhagaxa ka keena kaawooyinka iyo dhinacyadaas ka yimaada kaaraan marka mar hadday wadadaas dee furan tahayba dee wadada baabuurkuu kasoo leexan karaa hadduu rabo inuu wax geysto marka sidaas waaye marka dhinacaas ayay ay mataqaana kaga yimaadeen waan gartay markaa bal gurmadka waad noo sheegtay in taliskii ciidanka booliisku meesha ka dhowaa wasaaradihiinana ciidan amni ayaa joogay intaa mooyaane gurmadka dhinaca amniga haddaad siduu ahaa wax iiga sheegtid maya wallahi ciidan kuma yareen gurmad badan ayaa joogay maadaama ciidan badan oo taliska booliiska uu ku dheganaa wasaaradahana ay lahaayeen ciidan booliis oo ilaaliya ammaankooda wixii qaraxa hore waxyeeladiisa iyo argagixiisa marka laga reebo runtii aad ayay u dagaalamayeen ciidamada booliiska wacdaro ayayna meeshaas ka dhigeen haddaysan ayaga ahaynna dee lama lama lama dhayalsan kareen shaqaalaha markaan daadguraynayni oo aan meesha ka bixinaynayna ayaga ayaga iyo istaafyadeena ayaa difaac ku jiray marka sidaas ayay hawshii ku dhacday marka qof isdilaaya hadde waad garan kartaa inuusan ka leexanin meesha laakiin intii maxuu ahaa ciidan loogu talagalay way qabanayaan ciidankaas waana waana ciidan mataqaanaa runtii ammaan mudan
agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibidhiska soomaaliya maxamed cabdi sandheere waryahayaga ayuu ugu warramayey isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxaana uga warramayay agaasimuhu weeraradii iyo weliba qaraxyadii ka dhacay maanta magaalada muqdisho markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo hayaa isla markaana inoo soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinka toddobaadka waxaa ugu waaweynaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya iyo toddobaadkan xukun dila waxa ay ku riday laba nin oo ku eedaysanaa weeraro iyo qaraxyo ay dad badan ku dhinteen muqdisho ka dhacay labada nin ayaa lagu kala magacaabaa canshuur cismaan abuukar cumar asad oo saddex iyo labaatan jira iyo maxamed cali barrow aadan oo shan iyo labaatan jir ah raggan ayaa la sheegay in xubno ay ka ahaayeen raggan ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab siduu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya xasan cali shuute toddobaadkan waxaa jirtay in ciidamo kala gedisan oo soomaaliyeed oo ku sugnaa gaar ahaan gobolada shabeellooyinka ay ka soo baxeen fariisimadoodii kadib markii sida ay sheegeen ay waayeen mushaaraadkii ay dowladda ka sugayeen ka bixitaanka ciidamadaasi goobaha ay ka soo tageen waxa ay khalkhal amni ku abuurtay gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo meelo ka mid a qaarkood la sheegay inay kooxda shabaab ku soo dhowaadeen wasiiro iyo wafuud kale oo amniga qaabilsan ayaa ciidankaasi kula hadlay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan duleedka degmada balcad halkaas oo ay askartu ugu sheegeen inay fariisimadooda ku laabtaan dhinaca kale dagaalbeeleedyo ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka xeraaleh iyo cadallo oo ka kala tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa toddobaadkan v o eda la soo xiriiray waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay ka wada hadleen sidii colaadaasi loo joojin lahaa solaadihii hore oo annagu aan naqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka agdhow oo dhaqanka ahaa waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxbaa iska soo galgalay aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado waa tahay laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuhumsanahay waxaasoo dhan markaad ka fiiriso runtii waxaan isleeyahay wax u baahan waayo cid kastoo soomaaliyeed heer federaal iyo heer kaloo dhan in loo istaago oo laysku dayo dadka dhexdooda nabad iyo wanaag in la dhigo iyagana la fahamsiiyo inaysan dan u ahayn waxa ay ku jiraan dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerkay anigu aan yeelanana inaan marka arrinkii marba hadduu dhacay lama reverse garayn karo gadaal loona celin karo kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye oo toddobaadkan v o a la hadlay qaybaha dambe barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa cabashada qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka soo yeeraysa oo ku aadan mushaar la-aanta iyadoo dhinaca kale dowladduna ay leedahay inay diiwaangelinayso askarta kuwa diiwaangashanna ay mushaaraadkooda qaataan tahay dhegeystayaal aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijka qaybihiisa dhexe aad ku maqlayseen toddobaadkan waxaa gadooday qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la-aan la soo diristay muddo bilooyna dowladda soomaaliya waxay leedahay waxaa diiwaangelin lagu wadaa askarta kuwa la diiwaangeliyeyna ilaayo hadda mushaaraadkooda waa ay qaateen arrintani ayaa xoojisay walaaca laga qabo nabadgelyada waddanka soomaaliya guud ahaan iyadoo meelo badan oo ka mid ah waddanka gaar ahaan gobolada shabeellooyinka ay ciidanka joogeen qaarkood ay toddobaadkani ka soo baxeen arrimahani maxay salka ku hayaan arrimahaas iyo qodobo kale ayaa waxay la qaadaa dhigaya maxamed xadar nuure maxamuud oo si dhow la socday ciidamadani ee xaaladooda ayaa barnaamijka marti ugu aan weydiinaya maxamed cilada jirta maxay tahay arrintan dabcan horta waxay samaysay wejiyo kala duwan oo dad badan siyaabo kala duwan ay ugu hadleen arrintanna prime ministerka soomaaliya mar uu la hadlayay yani qaar kamid a ciidamada wuxuu sheegay inaan wax xaquuqaada oo u habsan ama ay ka dhiman ma jiraan marka laga reebo qaar yar de falcelintii ay ciidamada qaarkood sameeyeenna de waa wax banaanka iska yaallo waxay ahaayeen de dowladda usoo wada baxeen ayagoo sheegay inaysan waxba qaadan marka arrinta tani waxaa umalaysaa in ay noqotay arrin yani had loo turjumo ay adag tahay runtii oo qolo walbeeto iyo sida loo kala garsiinayo ay noqotay wax oon si looga jawaabo ay sahlaneen lakin markii dhan laga fiiriyo dabcan dhalinyarada ciidamada xooga way cabanayaanoo baahi iyo mushaar la-aan bay ka cabanayaan dowladiina waa bixin ay leeyihiin marka cidda dhexdhexaadka marka loo baahnaa inay arrintan baarto oo gudaha u gashay waxay ahaayeen guddigii difaaca ee baarlamaanka kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda arrinta ciidamada gadoodena si hoose ula socday barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyuuna marti inoogu ahaa intaas ayaan barnaamijka ku soo gebgabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo tabinayey markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jiray inoola socotiin doonaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha galabta waxaan idinhaynaa dhegaystayaal heeso aad ka heli doontaan dhambaalka ugu horreeya aan soo qabanayo waa hambalyo aroos dadka dirayana waxaa ka mid ah oo ugu horraysana hooyo saynab muuse waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta hooyo faadimo cali cabdi aabe siraad guure cabdiweli siraad guure mustaf siraad guure yaxya siraad guure bashiir siraad guure fardowsa siraad guure iyo jimcaale nuur cali khadiijo nuur cali waxay ku magac dheer tahay khadiijo qalanjo iyo aamino nuur cali iyo deera nuur cali jamiilo nuur cali xasan baashi nuur cali iyo maxamed cabdulqaadir odawaa cabdiraxmaan xaaji cadow cabdisalaan guureejo iyo cabdiraxiin maxamed isxaaq iyo cali xasan bulle iyo aadan yuusuf kerow iyo ugu dambayntii sheekh cali ibraahim cali oo ku magac dheer sheekh cali tawxiid dhammaan dadkaasi oo kala jooga dunida dacaladeeda oo dhan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda maxamed nuur cali iyo fadxiyo siraad guure ee arooskoodu ka dhacay magaalada mombaasa waxaa la yidhi mombaasa raaxa dalka kenya ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barkooba oo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin
waxaa dhambaalkan uu nooga yimid hooyo madiine axmed ducaale iyo habooqalin axmed ducaale cawaale cabdiseed iyo yuusuf cabdiseed mako cabdiseed nimco cabdiseed iyo ridwaan cabdiseed iyo axmed cabdiseed saleebaan cabdiseed barre idriis muuse iyo maryam idriis muuse xasan idriis muuse axmed xaaji daahir ibraahim xaaji daahir cabdikariim xaaji daahir maxamed xaaji daahir iyo axmed ciise axmed iyo ugu dambaysta maxamed ciise axmed dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cali xaaji daahir cilmi iyo ruqyo cumar muumin oo waxa ay dhaheen meherkoodu uu ka qabsoomay boorama waxaana ay leeyihiin ducadu waa dhankeena meherkaas waxaan eebba uga baryanaa inuu u horseedo guur khayr qaba anigan aamin ayaan raacinaya heesta ugu horreysa barnaamijkan ibraahim wadaad dhegeystayaasha usoo qabatid caashooy heesta bal qofiyo wax badan waad dhegeysatay yaadse ku dhegeysan jirta waay su-aasha heesta waa runta ibraahimna wax badan baan dhegeystay hase ahaatee waxaan inta badan ku maqlaa heestaasi inay qaado allahu naxariiste sahro axmed jaamac waxaa la qaadaya caasha allah u naxariistee muuse ismaaciil qalinle waa tahay boolqofow dahre axmed iyo muuse ismaaciil qalile codadkoodii ayaan intaas ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada waxa uu dhambaalka naga soo gaaray waana tahniyad aroos oo farxad leh dadka darayana waxa ay kala yihiin dhammaan reer xasan macalin reer maxamed ismaaciil ismaaciil cumar nuux iyo sidoo kale dhuux axmed xuseen iyo ibraahim shariif buulow iyo injineer cali maxamed diiriye iyo balag dhagaxley iyo isaaqa uulow iyo nasteex xirsi axmed iyo aamino ifraax cabdi iyo wacan maxamed iyo cadaay aadan dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadina la soo koobi karin hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa la yidri oo kala ah zamzam maxamed ismaaciil iyo haaruun xasan macalin oo saddexdii bishan aanu ku jirno maarso ee laba kun sagaal iyo toban arooskooda uu ka dhacay gaarisa ducada waa xaggeena baa la yidhi arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu liibaano ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhambaalkana caasho waxa uu noogu yimid dhammaan reer muuse barre iyo dhammaan reer ow sulu barre iyo reer xaashi cilmi iyo hooyo xabiibo sugule iyo aabba muuse barre iyo hooyooyinka kale ah maryamo muuse barre xaliimo awsulu barre iyo dhuuxa muuse iyo waxay yidhaahdeen bishaaro muuse iyo ubax muuse iyo xayi muuse iyo ardo axmed barre iyo waxay yidhahdeen abtiyaal caluuke muuse iyo dhakar muuse iyo digirje muuse iyo caweer muuse cabdulaahi muuse iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli muuse ha ka tegana bay yidhaahdeen cabdiweli faarax ifraax caydiid maxamed maxamed cabdikariin iyo dhammaanba asxaabta waxay kala joogaan soomaaliya iyo etoobiya waxayna tahniyad gaadhsiinayaan hooyo aamino muuse barre iyo axmed xaashi cilmi oo gabar ay ugu dhalatay australia oo ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey rayaan rayaan waxaan leenahay soo weynaa u noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta anigana amiin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan u soo qabanayno ibraahinow ma dhinacaaga mise dhinacayga bal noo soo qaba caashi heestan waxaan soo qabanayaa codka fanaanka axmedey abubakar iyo heesta shuutey caasha
darlaganaadi jisheda yee daafiika jishe darlaganaadi jisheda daafiika jisheye dabka ruuxa u taage dabka ruuxa u taage inta inuu marwaaye darlaganaadi jisheda aafiikashisheeyearlaganadi dushada daafiika shishee dabka ruuxa u taage dabka ruuxa u taage da inuu maran waaye
caashaqiishala joogay ikamaanta la sheego caashaqiishala joogay ikamaanta la sheego shaxda laysku degaaye sharaftood sharaftood kalmaahine shacni la'aan yeelasho caashaqiishala joogay ikamaanta la sheego caashiqii shalay joogay iyo dhammaanta la sheego shaxda la ysku dagaaye sharaftood sharaftood almaahine shacni la'aan yeelasho
shimbir nabadeed shimbir nabadeed shimbir nabadeed shuudka u buubayse shakiishalay shakiishalay shabkeeda laga ilaashan tahay
shuma ii jaxeelka adna shuma ii jaxeelka farxadiisa loo shidayo intii shaanshaan shaaciisa laga soo arkahay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay oo shiiqi oo sharaf sheegine asheeg sheegine asheeg sheegine shuutee cashaqa shuutee cashaqa
shuutay caashaqa iyo axmedi abubakar ayaan intaas ugu gudbaynaa xaggii dhambaalada waxau naga soo gaaray dhambaalkan aan hayo awowe xasan maxamuud iyo awowe axmed maxamed awowe maxamuud xasan ayeyo shariifo xasan ayeyo faadimo diriye ayeyo maano xasan ayeyo abshire maxamuud abti cabdinuur xasan abti cabdiraxmaan xasan abti cabdulqaadir xasan adeer cabdikariim axmed iyo adeer asad axmed iyo adeer fu'aad axmed iyo adeer cabdiraxmaan axmed iyo adeer cabdi salaad ibraahim cabdiyar buu ku magac dheer yahay iyo habaryar yaasmiin xasan habaryar canab xasan habaryar sucaad xasan iyo habaryar ifraax xasan iyo habaryar shukri yuusuf dhammaan waa waalidiin waxaa kaloo ku jirta habaryar aamine cusmaan iyo habaryar xaawo kiin cabdulqaadir iyo habaryar sacdiye cabdulqaadir dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad le u dirayaan abe saadaq axmed maxamed iyo hooyo faadimo xasan maxamuud oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loogu magacdiray baa layidhi cabdiraxmaan saadaq axmed maxamed waxaan leenahay bay idhahdeen soo barbaaro noqo mid diintiisa dalkiisa iyo weliba waalidkii anfaca anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay waxaa noo baaqayaa nasuudiin xikam sheekh cabdiraxmaan iyo caqiil bayaadir sheekh cabdiraxmaan maxamuud macalin aadan cabdiraxmaan maxamed sheekh xikam cabdulaahi maxamed xikam bayaadir aabe maxamed sheekh iyo aabe sheekh bayaadir sheekh aabo shawil sheekh hooyo xabiibo isaaq hooyo umeymo macalin aadan iyo faadmo xikam sheekh iyo ayaad xikam sheekh iyo sayma xikam sheekh maxamuud isxaaq sheekh iyo aabe isxaaq sheekh cabdiraxmaan iyo ayaad isxaaq sheekh doctor daa'uud mustafa macalin iyo daa'uud khayr maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya turkiga kenya suudan iyo australia waxay hambalyo iyagoo isku duuban u dirayaan maxamuud xikam sheekh cabdiraxmaan iyo tunis maxamed sheekh cabdiraxmaan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi soo barbaar noqotii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda manfacada aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim oo dhambaalkan aan gacanta ku hayo waa dhambaal gaaban intaadan heesta kale noo soo qaban aan ka gaarsiiyo waxaa diraya doctor jaamac muuse daljir buu ku magac dheeryahay injineer axmed jibriil cabdi oo ciro lagu naanayso iyo ganacsade maxamed maxamuud indhabuur baa layidhi iyo cabdixakiin muuse cige oo ku magaca dheer qabyaala diid iyo maxamed daahir maxamed iyo injineer maxamed cabdulqaadir maxamed barre buu ku magac dheer yahay iyo maxamed dayib xaaji cumar waxa uu ku magac dheer yahay xeero iyo dhallinyarada baa layidhi iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay bogaadin u dirayaan baa layidhi arooska saaxiibkood siciid axmed siciid iyo faadimo cabdulaahi qoorsheel oo saddex iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay februari ee sanadkan laba kun sagaaliyo tobanka aqalgalkooda uu ka qabsoomay magaalada london ee dalka britain waxaay leeyihiin allaha barakeeya arooskaasi oo waxaan ugu ducaynaynaa midkii ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin waa tahay waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay gabdhuhu waxaa ku luqaynayaa axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacmanabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalaygeed gobtan fariistaba meel roobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalaygeed gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fariistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtan fariistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo burxankayga baxaya wiil garabka jaban iyo olihii maroodiga shimbirkii
waa tahay codka fanaanka axmed cali cigaal iyo heesta gabdhuhu ayaan intaasi ku dhaafaynaa waa tahay dhambaalkan waa dhambaal gaaban oo qurux badan waxaa lagu yiri waxaa halkan aanu ka salaamaynaa shaqaalaha v o a baa layiri gaar ahaan baa layiri daadihiyaasha barnaamijka ambalyada iyo heesaha marka xiga bay idhahdeen annaga oo kale ah tawane cali dacar iyo cumar maxamed xaaji iyo barrow maxamed xaaji iyo malyuun maxamed xaaji iyo siciido yuusuf ciise iyo maxamed yuusuf ciise iyo sahro yuusuf ciise iyo daahir maxamed cali iyo cabdiwahaab maxamed cali dhammaantood waxay tahaniyad aroosa u dirayaan cumar cabdi cali iyo xamdi axmed maxamed oo arooskoodu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan baa layiri caasimada nairobi taariikhdu markay ahayd lixdii bisha maarso ee sanadka laba kun sagaaliyo toban waxaan u rajaynaynaa bay idhaahdeen in ay ku barwaaqoobaan iskuna waaraan ubad khayr qabana rabbi u kala siiyo aamiin
waxaa markana noo baaqaya cabdiraxmaan axmed maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo khadar sulaymaan maxamed siciid sulaymaan maxamed iyo ifraax cali maxamed aamine cali maxamed maxamed ciise maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo maxamed cali caalin sacad maxamed daahir cabdikhalaq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaadsiiyaan ibraahim ciise maxamed iyo muna maxamuud oo wiil ugu dhashay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca
anigana minayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa ugu horeeya aabe sheekh maxamed ibraahim xuube iyo hooyo seynab ibraahim shariif cabdifataax sheekh xuubey iyo cali xaydar sheekh xuubey cabdulaahi sheekh xuubey yaxye sheekh xuubey abuukar sheekh xuubey liibaan sheekh xuubey iyo adeer cumar xuube ibraahim iyo caruurtiisa iyo adeer macalin cusmaan xuube iyo caruurtiisa iyo mukhtaar sheekh xuubey iyo adeer cabdi xuube iyo caruurtiisa iyo eedo khadiijo xuube iyo caruurteeda iyo eedo raaxo xuube iyo caruurteeda iyo ismaaciil maxamed cabdulle iyo shukri maxamed yuusuf dhammaan dadkan iyagoo isku duuba waxay tahni dhalasho u dirayaan axmed sheekh xuube iyo faadumo ibraahim oo ay gabadha ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi sihaam axmed sheekh xubey waxaan leenahay bay idhahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa hees kabana halkudhiggeeduna yahay sahra waxaa ku luqeeya cumar cabdulle shuli
dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka ibraahim haddaan soo qabtana waxa uu naga soo gaaray sakariye raage botaniyo awoowe maxamed botaniyo awoowe raage botaniyo awoowe aadan cabdinuur shire iyo awoowe hawle botani iyo aabe bashiir maxamed botani iyo aabe cabdi diriye sugulle iyo eedo faadumo maxamed botani iyo eedo maryamo maxamed botani iyo adeer mawliid maxamed iyo adeer mahad maxamed iyo waxaa la yidri ayuub awle botan iyo ayrobe awle botan iyo cabdikaafi hawle botan shukri aadan dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa layidhi meelo kala duwan oo caalamka ka mid a oo ay ka mid yihiin baaltaag gaalkaac iyo garowe bali wanaag iyo sidoo kale qabri dahare waxay tahaniyad meher oo wacanna u dirayaan farta iyo faraatiga baa layidhi faraska iyo geeyada waa tahay lamaanaha isdoorta bay yidhaahdeen ee kale ah maxamed bashiir maxamed bootaan iyo hibo cabdi diiriye sugulle oo dhowaan meherkoodu ka dhacay baaltaag oo ka mid a degmada galaadi ee gobolka doolo waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay ibraahim oona duceynaya meherkaasi waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee kheyrka qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa waa heesta halkudhegeedu yahay dheesha macaan waxaa ku wada luuqaynaya labada fanaan ee cayduruus haliyey iyo farxiya fiska heestaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ay wadadirada kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashucuud intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiinba idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
guud ahaana dhegaystayaal idaacadayda galabnimo heestaasaan ku soo gebagabayn doonaa uguna dambaysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idaacadda galabta si wada jira idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaani anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuca dhinaca soo saarista iskudubaridka waxaynoo joogay bashiir abiikar cabdilaahi guud ahaanba waxaanu idin leenahay tan iyo toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo
kaba matohobto
dhamaystiraidhexadanhooydii nabarkula dhigwayhaysana